haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka bandhiga v o a toddobaadkan wuxuu ku saabsan yahay qiimo korarka ku yimid raashinka iyo shidaalka dunida oo saameyn xoogan ku yeeshay wadamada saboolka waatan zahre ciila nuur
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu bilowday duulaanka uu ruushka ku qaaday dalka ukrain waxaa marba marka ka dambaysa cirka isku sii shareerayay qiimaha cuntada ee dunida iyadoo ukrain iyo ruushku ay ka mid yihiin dalalka soo saara qamadiga ugu badan ee caalamka sidoo kale ukrain iyo ruushka ayaa dibadda u dhoofin jiray waxyaabaha loo isticmaalo bacariminta dalagga beeraha kaasi oo haatan istaagay qiimaha qamadiga ayaa bilihii ugu dambeeyey gaadhay heerkii ugu sarreeyey muddo afar iyo toban sannadooda halka qiimaha gallayduna uu gaadhay qiimihii abid ugu sarreeyey taariikhda dunida korukaca ku yimid qiimaha cuntada ayaa si gaara u taabtay dadka saboolka kuwaasi oo aan awoodin inay iibsadaan cuntooyinka qaaliga ah waxaana laga cabsi qabaa inay arrintaasi dabka ku sii shito xasilooni darro iyo khilaafyo hor leh oo ka dhaca meelo badan oo dunida ah geesta kale qiimo kororka ku yimid raashinka dunidu wuxuu saameyn baaxadla ku yeeshay kaalmadii wadamada qaniga ahi ay siin jireen kuwa saboolka gaar ahaana wadamada afrika ee colaadaha iyo abaaruhu ragaadiyeen soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada sanadkan abaaraha ugu darani ku habsadeen boqolaal kun oo qof ayaa deegaanadoodii ka barakacay abaarta awgeed sidoo kalena kumanaan caruura oo da-doodu ka yartay shan jir ayaa qarka u saaran dhimasho nafaqadarro daraaddeed sida ay sheegeen hay-adaha qaramada midoobay dhibaatooyinka soomaalida xaaladda gaadhsiiyey waxaa ka mid a wax soo saarkii beeraha oo aada u hooseeya iyo qayb la-aan xeeldheerayaasha dhaqanka soomaalida ayaa aaminsan inaan dagaaladii hore dunida u soo maray sida dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee dunidu midna aanu saameyn muuqato ku yeelan dadkii soomaalida ee xilligaasi noolaa taasina waxaa sabab looga dhigay habnololeedkii soomaalida ee xilligaasi oo gacantooda ku jiray halka iminka ay ku tiirsan yihiin waxyaabaha dibadda laga soo dejiyo waa kan abwaan axmedow geedi oo ah cilmi baadho dhinaca dhaqanka iyo suugaanta soomaalida oo haatan ku sugan magaalada hargeysa ayaa sharaxaad ka bixinaya arrimahaasi dagaalo badan baa ka dhacay adduunyadanoo waa la kala xidhmay oo dagaalkii labaad adduunka iyo kii koowaad intuba dhib badan baa soo gaadhay wadamadii dagaalamay laakiin soomaalidu warmay kamay haynin adduunyada kala xidhantay iyadaa isku filayd aqoon durugta ayay lahayd aqoon waxay u lahayd deegaankeeda baahideeda o dhan bay ka jawaabtay xoolaheeda ayay aqoon u lahayd dheeraada iyo saa loo dhaqo ciideeda meesha ciidxunka ah meesha ciidsanka ah meesha nirada leh meesha la degayo ayay taqaanay dabaylaha iyo saadaashay taqaanay xilliga roobku da-ayo iyo dabayl walba dhanka ka timaado xanuunada dadka iyo xoolaha ayay runtii aqoon durugsan u yeelatay mid walba dawadiisa ayay hayeen iyadoo bilaasha waxay diyaarsadeen dhammaan baahidooda asaasigaa hoygiibay diyaarsadeen hugiibay diyaarsadeen hungurigiibay diyaarsadeen kabihiibay diyaarsadeen waxay ku noolaayeen oo dhuunigoodu ha cad iyo caano waxaa markaasaa dabeedna qaabab kala duwan ayay hilbaha oo casriga runtii ayay u bislaysan jireen kasikow raashinka markaasi la cunayo soomaalidu waayidii hore waxay lahaayeen hab ay hilibka iyo caanaha u kaydsadaan muddo dheer iyagoo aan haysan tallaagado amaba qaboojiyayaal solaygii baa jiray sargafkii baa jiray waa hilib la solay saragfuna waa la mid jabdankii baa jiray murmurihii baa jiray muuqumadii oo ma-oodkaci falfallagan baa jiray waa qaabab kala duwan oo hilbaha loo soli karo islamarkaana loo kaydin karo muddo dheer dumarkeenu fujaan bay sameeyaan fujaanka muqubad baa ku jirta haddii fujaanka meel la dhigo sana oo aan la taataabanoo faraha la gelin sanado oolaya mana qurmayo waana shay qoyin kimika laguma darin wax ilaaliyo laguma darin warshadi may habaynin warshadee farahii dumarkeena maskaxdooda ayaa haraysay cid umay bahnayn isku filaashay gaadheen waxay ku noolaayeen caanihii caanuhu marka dee neefka lasoo godlo waxaa laga lisaa lis yidix baa jiray waa habeenkii kaswoofeenkii waa caanaha subxi laga liso dabeedna way dhanaanayana waa ilqaad iyo maydhanaan iyo jinow iyo karuur sidoo kale subagga ayay noocyo kala duwan soomaalidu u samaysan jireen iyadoo xilliga jiilaalka la cuni jiray wixii ay xilligii guga meel dhigteen mar kale abwaan axmedow geedi halkaa haynooga sii wado subagu waa ib iyo qaliino ibtu waa kii dee la lulay qaliinkuna waa neef dee la qalay baa magaranaysa ayay laga shiilay marka ibta haddaynu ku horno waa burcadkii iyo baqbeenadii iyo codcodkii qaliinku waa kuruskii iyo dheegii iyo dhuuxii iyo heenkii intaasiba waxay ahaayeen cuntooyin iyagu ay diyaarsadeen oo cid allaali cid ay ka eegtaan aana jirin iyagoo ay hal abuureen dharka ka samaysan saanta xoolaha iyo hargaha xayawaanku waa kuwa haatan dunida ugu qaalisan ee ay sameeyaan shirkadaha waaweyn ee dharka farsameeya balse soomaalidu qarniyo ka hor ayay dharkooda ka samaysan jireen harag iyo dhogor dharku dee wuxuu ahaa dhul ayay raggu xidhan jireen waa waa gunti waa waa saan ugaadheed ama saan riyaad oo la midgiyey oo farciyo loo sameeyey oo la aslay oo la qorshiyey raggaa gunta jiray jilbahay joogtaa qayraankuna waxa weeyaan waa saan ari ama saan ugaareed iyana waxa weeyaan waa garays garays dhammaystiran ayay hayd dee dherabtii baa jirtay oo carruurta dherab baa lagu xambaari jiray waa qaydkii masallihii raggu ku tukanayeen marna lagu fadhiisanayay baa jiray gogoshii baa jirtay oo gogoshu dee saan bay hayd ama salli markaa saantii weylaalistii bay ahayd iyo jarcadii ayaa ma garanaysaa ayay iyo goggii geela ayaa lagu seexan jiray dermadiina salligii iyo dermadii waa dermadii waa bayluuli iyo waxay ahayd derfoli ayay ahayd waxa weeyaan waxaynu naqnaa maacuunka oo maanta dee fidhaal baynu haysanaa waxaynu haysanaa malqacad iyo sinxi iyo koob iyo waxaasoo dhan dhirteenna ayay ka soo jeri jireen soomaalida hore berisamaadkii markaas tusaale ahaan xeeradii waa xeeradu waa dhowr nooc waa kilaha ugu yaraa qof buu deeqaya xeedho qoys baa jirtay oo waa habeenkii marka qoysku xunayo waxbaa lagu ridayaa xeedho ducaa jirtayoo marka reerku alla baryo ama cid uu timaado martida ayaa wax loogu ridayaa sabiidi waa xeedhada ugu weynoo waxna waa lagu ridaa fardahana waa lagu waraabiyaa waxaa jiray kalaxii dhiirihii baa jiray oo nooc nooca dhiishii magaranaysaayey dee biyaha iyo tii caanaha haantii caanaha lagu lulaayey ubooyinkii baa jiray waxaa jiray haddii aagaantii ayaa jiray goggii subaga lagu kaydinayey ayaa jira oo magaranaysaay waa waa saan la midgiyey la qurxiyey af loo sameeyey dabeedna halkaasoo subaga laga dhaaminaya iyada iyo ubooyinka kasakow xanuunada ku dhaca dadka oo ay soomaalidu takhasus ku ahaayeen sida dhirta la iskugu daweeyo sidoo kale waxay ku xeel dheeraayeen xanuunada ku dhaca xoolaha iyo habka loo daweeyo iyadoo hab lacag la-aana la isugu kaalmayn jiray dee waxa weeyaan geel oo kale kudka iyo qanjoodka iyo dhugatada iyo laxogaalka iyo qufaca iyo caalka iyo xadhaa xadhaadha dhukaanka ruquuska waxa weeyaan guudaanka gabdhowa mid walbana way yaqaaneen ama geed ha ku sanceeyaan ama dundumaha ma garanaysaay ha ku dhoobaan ama ha gubaan ama ceeldheraan ha geeyaan ama bari ha ku shubaan mid walba sida loo daweeyo ayay ayay ayay dadkeenu runtii yaqaaneen intaa waxaa dheeraa haddaba iscaawin maadaama oo aynu soo maqalnay nolosha soomaalidii hore iyo sida ay iskugu fillaayeen markii magaalooyinka lasoo galay maxaa soomaalida u diiday inay sii wadaan farsamooyinkoodii wax soo saarka oo ay u casriyeyn waayeen waxaan su-aashaasi weydiiyey ibraahim guuleed caydiid oo ku sugan dalka australia oo barnaamijyo ka sameeya dhaqanka iyo nolosha soomaalidii hore markii dadku ay ka soo guureen miyigii xooggoodii ay magaalooyinka yimaadeen dadka aynu xadaarada magaalooyinka kaga dayanay ee aynu dabagallay waxay noqdeen ahaayeen dad yowga carabta ah oo inoo dhowaa kuwaasaynu wax walba kaga dayanay baan odhan karaa badankeeda iyo dadkii adugu carab bay u badnaayeen boqolkiiba siddeetan dadka aynu ku daynaynay waxaan odhan karaa markaa waasi uunbaa keenaya in neefkeenii xoolaha ahaa aynu ku bedelanay ayaga kaga bedelanay wixii aynu u baahnayn oo neefki uu inoo sarrafmay oo aynu ku helnay maacuunka loo baahnaayo kale dharkii haddii alle ku hoyn wax kastoo ay baahidu markaa magaalada looga baahanyay ay timi ay magaranaysaa waxaan aaminsanahay markuu neefkeenii arig ahaaye kii geel ahaaye ishinka ahaa ay inoo gooyeen in dadku ay wahsadeen oo halkaa aan odhan karo de waa arrintaas waa arrin leelisnimo uun la xidhiidho oo wixii aynu helayno oo neefkeeni aynu ku helna markaanu helnay aynu halkaa ku joojinay wixii aynu ikhtiraacayny eanu kilidgaraynay ee inagu aynu samaysanaynay sidoo kale adeegyada iyo agabka lagu isticmaalo magaalooyinka ayaa dhammaantood wata magacyo qalaad oo aan af soomaali ahayn ibraahim guuleed ayaa ka jawaabaya erebixintii dadkeenii magaalooyinka galay ee miyiga ka yimi wixii ay lahaayeen markii hore ama dhir ahayd ama ay isticmaali jireen oo dhan ayagaa magacyada lahaayo ula baxay markan dambe ee ay magaalooyinka soo galeen ayagu warshadihii may ahayn wixii wax sameynaya waa loo soo waaridayey waxaa loo soo waariday dabadda lagu soo sameeyaan iyagoo magacoodii wata oo dee dadkii soo sameeyey ay ula baxeen ayuunbuu iimanayay magacuu wuxuu la socdaa ciddii soo samaysay haddii erey bixin ay noqoto oo aynu erey u bixinayno dowladda ayaa ugu dhow inay suuro geliso ay kaalinteedii tahay baan odhan karaa haddaba dhegaystayaal su-aasha isweydiinta lihi waxay tahay maxaa haatan soomaalida la gudboon si ay mar kale ugu tashadaan dhulka badda dhirta iyo xoolaha ilaahay siiyey isla markaana ay mar kale uga raystaan baahida ay mar kasta kaalmo shisheeye ka dhul sugayaan soomaalida ma in baadiyihii lagu noqdaa u roon mise inay magaalooyinka wax soo saar ka bilaabaan waxaan odhan lahaa adduunku miyiga wuu soo wada maraya baadiyahan oo god baa laga soo wada bilaabay maantana baadiyihii adduunku wuu jiraa isaga oo la casriyeeyey inaguna maanta sidii hore waxaan moodaa inaan la soo qabsanayno oo baadiyaheenni waxaan imika arkayaa magaalooyinka waaweyn hareeraheeda dad xoolo dhaqata ah oo xoolihii iyo beerihiis dhex wada oo xoolihii la wadayey geelashii la wadayey ilaa gurdumi iyo bulaale iska soo cabeeya halkuu caleenta un eryanayey in la fadhiisiiyey oo beer loo sameeyey taasi waxay keenaysaa in qofku isagoo beeralay reer miyigii ah oo xoolo dhaqato ah carruurtii iskuulka dhiganayso oo magaaladiina ah miyigiina ah marka sax maaha in dadka la yidhaahdo ha lagu celiyo baadihii laakiin miyiga iyo magaalada waa la isdhex wadi karaya ilmaha dhawac baran karaya miyiga xoolahaagaa dhaqan karaysa beertaadaad faran karaysa sidaa adduunkuba yahay in lagaga daydo oo tadawr la sameeyo miyigeenni la casriyeeyo xoolihii waa shidaalka qura aynu haysanno oo warshado yaryarna kabacdi aynu doolbarno oo aynu samaysanno oo aynu horumar iyo tadawur samayno ayaa saxa dhowaan wasiirada arrimaha dibadda ee midowda yurub ayaa shir iskugu yimaadeen ku lafaguray sidii xal loogu gaadhi lahaa cunto yarida iyo qiimo korarka shiidaalka ee dunida ku yimid waxaana qorshayaashaasi laga wada hadlay ku jirta in qaramada midoobay ay door ka ciyaaraan sidii xukuumadda mooske loogu qancin lahaa inay xanibaada ka qaado dekedaha ukraine si dibadda loogu dhoofiyo sarreenka halka taasi beddelkeedana loo oggolaanayo ruushka inay waddamada caalamka u dhoofiyaan cuntooyinka uu soo saaro iyo waxyaabaha beeraha lagu bacarimiyo guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan waa naga intaa tan iyo kulantideenna dambe waxaanu kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo